Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo Maxamed.
halkeed naga soo wacaysaa Degmo Qarle.
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay Haa.
su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay Haa.
su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallaahu canhu markii uu geeriyoonayey Lixdan saddex.
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
Su'aal.
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay Qur'aan.
ayih inoo akhri
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر madrasadii wax ka barataa مدرسة دار القرآن waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
waxaa lagu bartaa tajwiidka qur-aanka iyo tuxfa
waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa
idaacadda alfurqaan mujaahidiinta meel kastay joogaan iyo amiirkana buucweyda annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
calaykum salaam waraxmat ullahi wabarakatu waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina qofka khadka ku jira
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
asuu cali halkeed naga soo wacaysaa baankee guro
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay
aa
su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay aa
su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallaahu canhu markii uu geeriyoonayey
lixdan saddex sano
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe su'aali waxaad u soo diyaarisay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan si aad uga qayb qaadato quraan
ayih inoo akhri
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
madarsadii wax ka barataa
أترجو waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa
حزنك ولدي يا سلطان
annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina qofka khadka ku jira السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
سيد معلم إبراهيم
halkeed naga soo wacaysaa
دقمي جمام waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay
ها
su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallaahu canhu markii uu geeriyoonayey
لحين سبح
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
سؤال
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa
قرآن
ayih inoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصلح ربك وانحر إن شانيك هو الأبتر
mustaqbalka maxaa jecesha inaad noqoto داعية
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal ifayo inshaa allah iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa
مجاهدينك أمين كان أبو عبيد waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina qofka khadka ku jira adigoo magacaa ku bilaabayo أي نعم حبيب
halkeed naga soo wacaysaa qano
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la soctay haa
su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay haa
su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sana ayuu jiray abubakar sidiiq radia allahu canhu markii uu geeriyoonayey
lixdan iyo saddex su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe bu-aale
maxaad u soo diyaarisay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan si aad uga qayb qaadato
qur-aan
ayih inoo akhri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر madrasadii wax ka barataa
وترجو waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
صومالي حساب أبي إسحاق mustaqbalka maxaa jecesha inaad noqoto معمد waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal ifayo inshaa allah iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدين تفهمت كجرو إذاعة إسلامي الأسقان أمير كان أبو عيدو
annagana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh عليكم السلام waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina qofka khadka ku jira
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo عبد الله سلمان
halkeed naga soo wacaysaa ديان كنوري waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la soctay ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay ها su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sana ayuu jiray abubakar sidiiq radia allahu canhu markii uu geeriyoonayey لحسن الزح
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
والي
maxaad u soo diyaarisay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan si aad uga qayb qaadato بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدين تفرموا أغدر أمير يعني إذاعة الفرقان
annagana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta khadka telefoonka markana aan siina qofka khadka ku jira
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
زكريا حسن
halkeed naga soo wacaysaa لما بتسلق waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegay ma la soctay
ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay ها su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sana ayuu jiray abubakar sidiiq radia allahu canhu markii uu geeriyoonayey لحظة تحسن su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
بؤالي barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
طبعا ayih inoo akhri
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين madrasadii wax ka barataa
صلاح الدين waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
الصومال إنجليز حساب تفسير قرآن وعربي
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
ويعدى الفرقان من جاهليته سواء مركز ديوان annagana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
xamse xasan halkeed naga soo wacaysaa
degmada salagil waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay
haa su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay haa su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallahu canhu markii uu geeriyoonayey
lixdan saddex san
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
go-aal barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
qur-aan ayih inoo akhri بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
madrasadii wax ka barataa مدرسة صلاح الدين waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
حساب إنجليز الصومالي عربي تفسير قرآن
mustaqbalka maxaa jecesha inaad noqoto مجاهد waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa ولا لا مجاهدين ملك سيدنا أمريكا ويدي عاد إسلام الفرقان
annakana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo سمعين محمد halkeed naga soo wacaysaa تكبير صدق waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay
ميا toddobaadkan waxaan rajaynaynaa inaad barnaamijka la socon doonto si aad uga soo jawaabto su-aalaha toddobaadka dambe barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة المجادة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسانا وقبله حلم أبي حانا
mustaqbalka maxaa jecesha inaad noqoto معلمة waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal ifayo insha allah iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto
إن شاء الله waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
ولا لا فلسطيني أبو عبيدي عظيم annakana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo لمعاء علي
halkeed naga soo wacaysaa
دقمة صلق لي waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey ma la soctay
ها su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana diyaaray u tahay ها su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa imise sana ayuu jiray abubakar sidiiq radiallahu canhu markii uu geeriyoonayey
لحدة سدح
su-aasha labaad waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe
بؤالة
maxaad u soo diyaarisay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan si aad uga qayb qaadato سيراء ayih inoo akhri
وسار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين القرى لأمنا خديجة مستبشرة وعاد فيه رابحا مستبشرا
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
لا لا مجاهدين كانوا شواذ يا داعي الإسلامي الفرقان
annakana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى